halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa roornimo khamiisa kowda bisha februari sannadka laba kun iyo siddeed iyo toban idaacadda saaki caalamkana waxaa idiin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo zahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanboloshe oo dhaliilay qaabkii ay u dhacday doorashadii kursiga baarlamaanka ah ee lagaga guulaystay waana la ogyahay qof kastaa og ergadia og odayaashia og magaalada dadka jooga mas-uuliyiinta og dadka tartamaya ashaa og qof kastaa og in faragelintoosa dowladda ay ku jirto
waxaad kaloo maqli doontaan xisbiga dimuqraadiga oo ka falceliyey khudbaddii sanadlaha ahayd ee madaxweyne trump uu taladii jeediyey sidoo kale waxaan idiin haynaa kulan looga hadlay saxaafadda soomaaliya oo ka dhacay magaalada muqdisho doorashada baarlamaanka ee jibuuti oo bisha februari dhacaysa oo weli la sugayo liiska murashaxiintii ka qaybgeli lahaa qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijkeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan balse marka hore warkii dunida
hadalkii uu madaxweynaha maraykanka donald trump ka yidhi arrimaha socdaalka khudbaddiisii habeenkii talaadada ee sanadlay xaaladda dalka uu kaga hadlayey ayaa waxay keentay dhaleecayn kaga timid dad u dooda xuquuqda aadamaha oo aragtiyo kala duwan qaba xarunta daraasaadka socdaalka ee fadhigeedu yahay magaalada washington taasoo iyadu doorbida siyaasado socdaal oo la adkeeyey kuwaasoo horey ugu riyaaqay xaruntaas horey ugu riyaaqi jirtay go'aamadii madaxweynaha ayaa sheegtay in ballanqaadkiisa in jinsiyad la siiyo hal dhibic siddeed milyan oo iyagoo yarar dalka sharci darre lagu keenay ay tahay magangelyo deg dega oon loo baahnayn jessica fogan oo madax ka ah xaruntan ayaa dhinaca kala sheegtay in xadidaadda uu madaxweynuhu ku sameeyey hanaankii qoysasku ay isku damiinan jireen oo sannado dhaadheer qaadanayay arrintaasoo culays keenaysaa ay tahay arrin uu madaxweynuhu si khaldan u mareeyey tareen ay la socdeen qaar ka mid a xubnaha sharci dejiyaasha dalkan maraykanka ee xisbiga jamhuuriga ah kuna socday magaaladan washington kana socday magaalada washington kuna sii jeeday west virginia ayaa galay shil gaari kale oo isku dhaceen meel ku taalla koonfur galbeed gobolka virginia arbacadii shalay gelinkii dambe aqalka cad ayaa sheegay in sharci dejiyaal gaaraya toddoba kana mid a xisbiga jamhuuriga ay saarnaayeen midkoodna se uusan dhaawac soo gaarin culus laakiinse hal qof uu geeriyooday shilkan intii uu dhacay waxaana warbaahintu ay warinayaan in qof ka geeriyooday uu saarnaa gaariga shilka tareenka la galay madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa xubnaha saarnaa tareenkaasi shilka galay badina xisbigiisa ay ka tirsan yihiin ku sugan gobolka virginia halkaasi oo xaaladda xildhibaanadaasi uu daqiiqad kastaba la socdo sida warkan lagu sheegay
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington agaasimi hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambaloshe ayaa dhaliilay qaabkii u dhacay ay u dhacday doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe taasoo lagaga guuleystay kursigii hore ee baarlamaanka waxaana uu ku eedeeyey in dowladdu ay faragelin ku samaysay doorashadaas islamarkaasna ay dhaqaale ku taageertay murashaxii isaga kaga guuleystay nuur iidow beyle wariyeene haarun macruuf ayaa kula xidhay khadka telefoonka ee muqdisho waxaana uu weydiiyey sida u arko doorashadaasi
bismillahi raxmaan raxiim haarun waa mahadsantaha waana ku faraxsanahay inaad ila soo xiriirtay oo aad waraysanka qaadaysad runtii waa run sideed iyo labaatankii bishan january waxaan tartan ku galnay aniga iyo koox kaleeto oo danaynaysay kursigii aniga aan hadda ka horbalnayay ee baarlamaanka dabcan dabeiciina anuga hadda siyaasad ayaan ka shaqeeya haddii meeshii xilkii dawladda ee magacooda laga qaaday meesha kaleo ii banaanday baarla siidkaygii oo aan la buuxin inaan dib u noqdo fursaddaas waa ii muuqatay cidama hadda siyaasi aan ahay muddana aan siyaasadda kusoo jirana meesha keliya hadda aan dhaqdhaqaaqayga siyaasadda iyo hawlahayga siyaasadda aan kasii wadi karo oo ugu muhiimsan inay tahay baarlamaanka awlan aan kamid ahaa saas darteed ayaan ugu tartamay waa gartay ugu dambeyn kursigii waa lagaaga badiyey xildhibaan kalaa kaa badiyey doorashadu see u dhacday ma ku qancday horta kuma faraxsanin laakiin in aqbalo dabcan waa way tahay runtiina waxaan aaminsanahay waxyaabaa keenay in oo kursiga aan aan loosgalayo ama aan waayo oo ay saddex arrimood aasaas ay u tahay mar waa guddiga doorashooyinka habka ay u handalgaleen ama ay doorashada u wadeen processka ayay muddo jiidayeen mar hore ayay ahaaday inay qabtaan doorashada way caga jiideen sidan dareensanana faragelin ayaa dawladda ku haystay haddana si toosa dawladda ayaa faragelin usoo usoo samaysay oo gacan muuqata oo oo oo maaliyada siisay ninka kaleeto hadda kursiga ka qaaday tan kalena waxay tahay dee dadka wax dooranayo oo iska garanaysaay oon wacyi badan aan lahayn oo waxa la isku haysta iyo aan wax badan ka fahamsanayn oo ay sumaysay maalgelintii ama dhaqaalihii faraha badnaa dawladda meeshaas kusoo sumay saamaysay oo dee marna dareenkooda ay wax ka bedashay marka runtii faragelinimahaas iyo caqabadaha iga qabsaday guddiga doorashooyinka iyo arrimahaas ayaa sababa inaan waayo maxaad ku caddaynaysaa in dawladdu ay xildhibaanka kale taageeraysa wax caddayna miyaad haysaa mise waa tuhunuun wax tuhun la yidhaha ma jiraan oo dadkaan waa dad ehela waxba uma kala qarsana waa la garan karaa dee baarlamaanka marka lagu soo biiraayo xildhibaanka waxa ku bixi kara de waad ka garan kartaayo doorasho kasta qaash iyo xoolo kaa maaranto marka wax oo loo qaateyna waa jiraan marka yacni dadkii ay doorashada ama delegateskii dadkii doorashada fuli lahaa ama wax dooran lahaa si keyru caadi loo korabti garayo ama xoolo keyru caadi oo wareeriya la siiyo waad garan kartaa dee in oo natiijada meeshaas ay saamayn weynu ay ugu imaanayso dhinacaas marka waana la ogyahay qof kastaa og ergadii og odayaashii og magaalada dadka jooga mas-uuliyiinta og dadka tartamayaashaa og qof kastaa og in faragelin toosoo dawladda ay ku jirto waa gartay dowladdii tan ka horreysana waxaa lalahaa xildhibaanada iyo sida loo soo doorto way faragelisay marka ilaa haatanna tuhunka kasoko wax caddayna oo lasoo bandhigay inay iyagu maalgeliyeen ma jirto caddayna loo hayo oon ka ahayn tuhun weyn oo la qabay soomaali iyo ajaanibba ay qabeen marka su-aashaan u socda waxa weeyaan wax tuhun ma jiraan ma jiraan haarun tuhun keliya ma jiraan oo cid hadda meel cidlaa ka cadaalinaysa ma jirto aniga iyo qofka iga soo horjeeda markaan tartanno oo tabartiisana qofkaas miiska la yimaado ana aan tayda la imaado haddii aan ku kala badinno wax problema ma jiraan laakiin xoolihii dawladdu hadda sheegta mar walba in corruption ay la dagaasho oo hadee haddii ay hal kursi one million dollar ka badan ay geliso sidaa la socotina hadee daruufaha dalkee dhaqaalaha ama hay-adaheyna ammaanka haysta ama hay-adaheyna kale dawliga haysta ama hadda kasoo qab madaxweynuhu safaru ku tegay gobollo aada fara badan iyo deegaano fara badan mashaariic fara badan soo soo dhagax dhigay oo mali halkaas malyan oo lagu bixiyay kursiga doorashadeeda haddii la gelin lahaa mashaariicdaas at least commitmentsiga dawladda ay gashay wax badan ka dabooli lahayd marka hadda waxaa la yidhi waxaaruunimaysan qaadin kama daba yeeraan qof tuun keliya ka dhaylin lahaa ma jiro waxaana ergadii og odayaashii og lacagtii la baxshaa loogyahay waqtigii la baxshaa loogyahay evidenceska waa loogyahay dadkii o dhan a hadda la keeni karaa og qofkii qaataa oo kii baxshaa og wax kasta waa loogyahay waa gartay laakiin cid hadda oo meel cidlaa oo ka samaynaysa kiis ma jiro laakiin adiga iyo dowladda waad iswadateen madaxweynaha ra wasaaraha rag saaxiibbaa oo isla soo shaqeeyey isku dhowaad ahaydeen xataa xilligii ay ololaha doorashada oo ku jira madaxweyneha aad baad ugu dhoweyd maxaa dhacay oo keenay inay taageeraan xubin ama kula tartamaysa ama kaasoo horjeeda marmarka qaarkood dawladaha maaragtay kooxaha diimuhu ay la kuleeyihiin dadka iyo wax kasta oo qaldanay samaynayaan waxay ku marmarsiyoodaan ilaahay dartiis inay ugu dhawaanaan malaha dad waxaa jira madax ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu haddaysan xitaa toos lagugu lahayn mana qabayn ayagu toos lagu leeyihiin dad ayaga ka agdhowa malaha dadkan in siyaasadda laga saaro oo la dhibo oo xoolaha dawladda si khayro caadihi oo qarrimo loo qasiro ilaahayd ugu dhawaanaya jira ama aan doonaninba dadka firfircoon oo siyaasadda saamaynta ku leh inay saaxooyinka ama platformka siyaasadeed ay kusii jiraan aan danaynaynin ama buufisis ka qabo qofkii maalin ay tuhun iyo xoogaa ii sheegeen kala aragti wadawanaasha ay soo dhex marto cabsi ka qabo haddii baarlamaankaas uu soo galo in culays siyaasadeed iyo yacni fight tirnimo aniga layga baqaayo waxsaas laakiin anigu hadda maba kursiga xildhibaanka isbaaro kamaba dhigteenba mid aan dawladda ku caawiyo noqon lahaa mid aan dalka ugu adeego noqon lahaa mid aan dadka ugu adeego noqon lahaa mid aan constructive hataa haddii aan mucaarad noqon lahayo mucaarad waxtara oo wax toosiyaan noqon lahayo mooyaane mucaarad anarka ka shaqeeya oo dawladda aan kula dagaala mar raba horta ma noqdo marka malaha waxaa la yidhi dhurwaayo iyo ilmo isma jeclo waana is neceb yihiin amana isyaqaanaan waa loo waa naloo kala sheeko xumeeyey marmarka qaarkood waxaa jira macalinka inuu ardayda u fiican yahay laakiin kabiirka u daraya malaha kabiiradii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha kasoo horsaa weerarkaan si toos ugu lug lahaa kaasi wuxuu ahaa agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambalolshe oo khadka telefoonkai muqdisho ugu warrameyey waa khadka telefoonkai muqdisho wuxuu ugu warramayey waryahayga haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in qaybo kaloo ka mid a waraysigaasi oo dheer aad ku maqli doontaan idaacadaha eega galabta iyo caawa ee hamoogaanina waa tahay maxamed oo dhinaca kaleetana waxaa eedaasi ka soo yeertay cabdulaahi maxamed cali sambalolshe beeniyey nuur iidow beyle oo isagu jagadaasi ku guulaystay waryaheena jamaal axmed cusmaan ayuuna uu warramay nuur
bismillahi raxmaan raxiim marka u horeysa waxaan mahad celinayaa bahda v o n arrintaas runtii doorashadaasi markii ay dhacaysay iyo markay socotay iyo qabanqaabadeedii iyo intii ka horreysay doorashada markay qabsoomaysay intaba yani musharaxiintu way ku qanacsanaayeen markay dhacdana muraaqibiin goobjoogayaal ah iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo musharaxiinta iyo ergada iyo commu- muxuu ahay warbaahinta caalamka oo life ah t v-ga qaranka oo life ah intaasba way joogeen meeshaas naftiisaana qiray walaalkay cabdullahi samboloshaana meesha ka sheegay inay si wanaagsan oo cadaalada doorashadaas u dhacday laakiin waraysu aanu la yeelanay wuxuu leeyahay dowladda soomaaliya ayaa faragelin ku haysay oo arrintani si toosa adiga ay kuu taageertay marka ma jirtaa in kharashaad dowladda ay kugu taageertay oo doorashada aad kaga guulaysatay cabdullaahi samboloshe
runtii maya arrintaasi waa wax la dhodhoobay wax ka jiraa ma jiraan aniga cabdullahi samboloshe waxaan nahay dad family ah maxoogaa kursiga uu ka wada dhexeeyo waxaa ku tartamaya labadeena ma ahayn waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore hirshabelle cali cabdullahi cusuble waxaa ka mid ahaa laba nin oo kale oo ayaguna ahaa asxaabta siyaasiyiin yar yar oo hadda soo koraya oo aan maxoogaa weli masraxa soo gelin waxaa ka mid ahaa cabdullahi laftiisa waxaan hayna shan nin iyo gabar marka arrintaasi waxba kama jiraan runtii waxyaabaha kale ee samboloshe oo ka sheeganaya doorashadaasi dhacday waxaa ka mid ahayd in guddiga doorashooyinka ay muddo jiidayeen doorashada oo xilligii la rabay ay muddo badan dib uga dhigeen si adiga fursad lagu siiyo oo uu yidhi dowladda ayaa ku wadatay bal arrintaa ka waran anigu dalka waxaan kusoo laabtay sida muxuu ahaa shan iyo lab shantii bisha january ayaan ka imiday magaalada istanbul dalka turkiga markaasna waxaan bilaabay cambaign doorashadana waxay qabsoontay toddoba iyo labaatankii bisha january cambaign-kaas waxaan waday laba iyo labaatan maalmood sambololshe wuu joogay dalka qabanqaabada iyo muxuu ahaa ergada iyo muxuu arrintaasna asaga iyo nabaddoonadu way wada wadeen waxayna ka imaanayeen runtii ergo beesha aanu kasoo jeedno si isleegaana loo qaybsaday oo ah transparency ah asagaana goobjoog ka ahaa oo qabanqaabadeedii lahaa marka arrintaasi waxaan isleeyahay waa muxuu ahaa wakti la jiidana ma jirin systemkaa jiitamay oo ahaa doorashadaani inay qabsoonto ee samboloshe markii uu nabad sugidda tagay abriil two thousand seventeen ha yeeshee waxaa la isku haystay dastuurka oo lalahaa dastuurku ma qabo in ayada lagu dhaqmo doorasho dadban kuraastan loo qabto iyo in doorasho dadban lagu dhaqmo arrintaasaa yani guddiga doorashooyinka iyo baarlamaanka iyo madaxtooyada isku isku celceliyay muddo dheer taasaana keentay in muxuu ahaa kursigaas dib u dhaco laakiin ma jirin faragelin iyo dib u dhicis ay waday dowladda federaalka soomaaliya maxay kula tahay marka kursigan waxaynu ognahay in samboloshe uu hore ugu guulaystay doorashadii hore hadda maxay kula tahay ergada waxa ay kugu doorteen oo ay u arkeen inaad kaga wanaagsan tahay musharaxiintii kale runtii aniga waxaan ahay siyaasi dowladdii madaxweyne cabdullahi yuusuf iyo nuur cabdi ka ahaa wasiir mar labaad waxaan noqday xildhibaan two thousand two alif isla kursigaanaan ku fadhiyey waxaan ahaa ninkii kursiga u baneeyey cabdullahi sambololshe oo ka horreeyay asaga marka muxuu ahaa markaasna aniga ma tartamin oo muxuu ahaa balansiga iyo kalaan balansiga beesha gudaheeda ayaa ayaa ayaa si noqday kabacdina aniga ma tartamin waa ka tegay laakiin waxaan ahay siyaasiga noocaasa oo kursigaana hore ugu fadhiyey horena ugu tartamay horena u hayay twenty two alif to twenty sixteen marka arrintaasi waxaan filayaa ninkii ka sheegaay eed iyo ceeb wuxuu raadinayaa dulduleelo mana jirtaan qabaa nuur iidow beyle oo u warramayay waryaheena jamaal axmed cusmaan isagoo ka jawaabaya eed ka timid dhinaca cabdulaahi maxamed cali samboloshe taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal khudbaddii sannadlaha ahayd ee madaxweynaha maraykanka donald trump uu jeediyey talaadadii taasoo ku saabsanayd xaaladda dalka ayaa waxauu kaga hadlay arrimo la xidhiira dhinaca amniga iyo la dagaalanka argagixisada mr trump ayaa saxiixay amar madaxweyne oo ku sii furnaanayo xabsiga guantanamo bay ee ka jira dalka cuba dhinaca kale xisbiga dimuqraadiga ayaa ka falceliyey khudbaddii madaxweynaha warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo haysa wariyaheenna saare cabdi axmed madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay inuu saxiixay heshiiska sii ogolaanaya xabsiga saldhigga milatari ee kuuba wasaaradda difaaca maraykankana ay dib u eegis ku samayso oo uu sii furnaado ayuu yiri saldhigan maadaama uu muhiim u yahay sida uu yiri dagaalka ka dhanka argagixisada xaruntan ayaa waxaa furay madaxweynihii hore ee dalka maraykanka george w bush kadib markii uu dhacay weerarkii argagixiso sebtembar koob iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo kowdii waxaana xaruntaasi dadka lagu xiray ay gaareen toddoba boqol oo qof xilligii labadii kun iyo saddexdii waxaana buush uu ka soo wareejiyey shan boqol oo maxbuus waxaana sidoo kale madaxweynihii ka dambeeyey ee barag obama uu ka soo saaray xabsigaasi boqol sagaashan iyo toddoba maxbuus iyadoo weli ay kusii harsan yihiin afartan iyo kow qof oo shan ka mida lasii dayn doono kooxaha muslimiinta hogaamiyayaasha yurub iyo sidoo kale dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa si adag u cambaareeyay xarunta saldhigan gontonamo bay oo dadka lagu hayo tobannaan sano iyadoo aanan wax maxkamada lasoo taagin madaxweyne donald trump ayaa khudbadiisa waxa uu ku yiri waxaan weydiisanayaa koongareska inay xaqiijiyaan dagaalka ka dhanka isis iyo alqaacida waxaan sii wadaynaa intii awooddeenna ah inaan ceersanno oo aan xirxirno argagixisada meel kasta oo aan ku aragno dhinacyo kala duwan taasina waa waxa gontanamo bay ee tahay waxaana dhinaca kale khudbaddaasi madaxweyne donald trump ka falceliyey xisbiga dimuqraadiga waxaana khudbadooda u akhriyey jo kennedy-ga saddexaad isagoo ku sugan massachusetts waxa uuna sheegay waxaan joognaa halkan oo ah fall river massachusetts oo ah magaalo lagu faano oo maraykanka ku taalo oo ay dhiseen ayuu yidhi dadkii la addoonsan jiray waxaa kaloo john kennedy uu sheegay in maamulka madaxweyne donald trump uu yahay mid beegsanayo sharcigii dadka difaacay soo galootiga ah waxaa kaloo khudbadan jawaabta ee dimuqraadiga uu ku sheegay ina kennedy in aysan ahayn sharci in la xuso jinsiga qofka xaaskaaga ah dadka aad ka dhalatay ama aad ka soo jeedo midabkaaga iyo ciddaad caabudayso toonna aad bay umahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii ka hadlaysay sidii dimuqraadigu uga falceliyey khudbaddii madaxweynaha maraykanka donald trump oo ku adkaystay arrimaha la xidhiidha dhinaca socdaalka oo adadag iyo weliba inuu sii furnaado xabsiga ku yaala jasiiradda guantanamo bay ee dalka cuba halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaan hawada idinka leenahay dalka jabuuti haatanna wadanka jabuuti waxaa la sugayaa liiska xildhibaanada uga qaybgelaya doorashada baarlamaanka dalkaasi saddex iyo labaatanka bisha febraayo ee sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka dhici doonta arrintan oo xilligeedii aada uga soo daahday ayaa waxa ay welwelgelisay qaar ka mid a xildhibaanada isbahaysiga la-ah xisbiga talada haya dalkaasi cabdiraxmaan maxamed alaale oo ah guddoomiyaha xisbiga p n d isbahaysina laleh xisbiga talada haya dalka ee u m p ayaa eed u jeediyey isla dowladda waryaheena jabuuti rabadaan muuse ayaa guddoomiye alaale waraystay ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxa halka ay wax ka qaldan yihiin
waxay si ka noqdeen ay ama si ka yihiin awal waxaa laga soo diyaarin jiray waxaa laga soo diyaarin jiray xafiisyada xisbiyada ayaa laga soo diyaarin jiray hadday tahay citaasayaasha u m b yaa waxaan la dhigi jiray laga soo diyaarin jiray dadku waxba ma maqli jirin maanta waxaa loo dhegataagayaa oo dhan oo laleeyahay un liiskii marka waxaan marka halkaa waxaa weeyaan waxbaa su'aalaa jira su'aalahaasina waxa ay ku soo ururayaan halkii wax la mariyey ee wax soo diyaari ama inuu soo diyaariya ahayd ayaa xilkiisii gabay gudoomiye waxaad ka mid tahay isbayshigan aqlabiyada madaxtooyada u m p da xubin baad ka tahay xisbigaagu ku jiraa marka miyay kuu bannaantay adiga inaad dhaliil u soo jeediso xaggii aad ka tirsanay waxa weeyaan anuu nin siyaasi ayaan ahay guddoomiyaha xisbiga b n d baan ahay ururka u m b na waan ku jiraa waxaana inay sidan u dhacayso anugu waan iska arkayay lix bilood ka hor baan marka tartan la galayo waa la diyaariyaa wakhtigaygaa la siiyaa waa laga sii baarandagaa waa laga sii fikiraa meesha cidda la dhigayo lix bilood ka hor baan hadlay waaba waxbaa layga maqli waaye haddana saddex bilood ka hor ayaan hadlay oon war maxaan qabanaynaa shaqadii aan galno bal wuxuuna aan sii diyaarino marka waa laygu diiday marka waxaa noqd ninkiiwaxaa noqdo ninkii yiri dee soddonka jis waa dhaqaanaaye ee laga yirida ayaa kaa akhrisan marka waxa weeyaan maxay ahayd dadkeenu waxay barteen dee waxay barteen indhala-aanna ku taageer indhala-aanna ku diid dee taasi tu socota maaha dadka matalan iminka macaaradka ayaa indhala-aan wax kasta ku diida wixii horumara la qabtay wax alla wixii wanaagaba indhala-aan bay ku diideen halkan kale asxaabteena waxaa jirto indhala-aan wax ku ogolow goormaa la filayaa imika in lagu dhawaaqo waxa weeyaan in lagu dhawaaqayo anigu anugu warkaa ma hayo haddana madaxdii u m b baan ahay warkaa ma hayo marka waan de sugaynaa un madaxweynuhuna ciddii soo baxdaba isagu loo shaqeeya horena wuu yidhi markaa tanintu madaxweynaha qusaysa maaha waa tu ururkayaga u m b qusaysa oo kartidarra meesha ay ka dhacday kartidarradaana ciddii mas-uuliyaddeesa leh ee de inay diyaarso ahayd ayaa de dhabarka ku qaadanaysa gudoomiyaha xisbiga p n d cabdiraxmaan maxamed alaale uu warramayo wariyaheenna ramadaan muuse ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal waxaa naga xusuusina inaan la xiriirnay ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa ra-iisul wasaaraha jabuuti ee si eedahan aan wax uga weydiino hase ahaatee xafiiska uu ka gaabsaday inuu wax jawaaba arrintan ka bixiyo
haatanna muqdisho dood ku saabsan heerka ay soo martay warbaahinta soomaaliya caqabadaha iyo fursadaha horyaala ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka waxaa ka qayb galay madaxda xarumaha warbaahinta iyo khubaro ku sugan dalka iyo kuwa ka yimid dalka dibadiisaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo hayay waryaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa maanta dood ku aadan waxqabadka saxaafadda qaabka ay u shaqayso iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga beddelo xilligan ugu qabatay magaalada muqdisho qaybaha kala duwan ee warbaahinta doodan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda warfaafinta madaxda idaacadaha iyo telefishinada madaxa bannaan ee muqdisho iyo quburo aqoon u leh howlaha saxaafadda oo ka yimid dibadda dalka agaasimaha telefishinka hon kebal qaybtiisa muqdisho cabdulqaadir faarax dulyar ayaa hoosta ka xariiqay in warbaahinta madaxa bannaan ee ka jirta gudaha dalka ay soo xoogaysatay wixii ka dambeeyey sannaddii labada kun oo ay soo kordheen siyaasiyiin badan oo aragtiyadooda ku soo bandhiga dhinaca idaacadaha labada kun adugu sagaashan sagaalkii ayaa waxaa iftiin yaroo waxaa yimid warbaahinta madaxa bannaani inay madaxa soo qaaday xoogaa ay u leecday dhinaca dhexdhexaadnimada laakiin maxaa yimid markii la ogaaday awoodda ay warbaahintu leedahay oo dadku inay ku xirmeen warbaahintii madaxa bannaaneed oo aada loo dhex galay oo ummaddii dooba ka qabteen nin walba oo siyaasiya iyo nin walba oo wariyo jeclaa waxa uu ogaaday halka uu kasoo bixi karo inay tahay warbaahinta agaasimaha idaacadda kulmiye cismaan cabdulaahi guure oo ka hadlayay horumarka saxaafadda ayaa sheegay in saxaafaddu muddadii ay shaqaynaysay ay soo martay maraaxillo kala duwan islamarkaana ay jiraan wariyayaal badan oo naftooda ku waayey howlaha bulshada ay u hayaan magaalada muqdisho markii loo soo laabto labaatan idaacadood kama badnaan aaminsanahay inta ku taal marka inay nagu yar yihiin ayaan aaminsanahay saxaafadduna hadda xilli la xakameeyo waa badantaa lays yiraa waa dhaaftayo qof kastaa saxafi noqdayoo haddii alla kuu ron yahay mobilkiisa facebook kaga intaa markaan ka soo gudbo saxaafadda soomaaliya waxaan isleeyahay muddo badanay soo kufkufaysay markii ugu horeonad inay hadda joogto dhibaato badan ayay soo martay allah u naxariisee mahad axmed cilmi markii laga bilaabo kadib waxaa dhimatay in ka badan konton wariye ugu dambayntii guddoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed siciid jaamac qoorsheel ayaa ka warbixiyey maxsuulka guud ee uga soo baxay doodii ay maanta qaybaha kala duwan ee warbaahinta u qabteen waxaa nooga soo baxay runtii in miidiyaha soomaaliya meesha joogna meel ka sarreysa uu joogo tan kaleeto miidiyaha soomaaliya runtii markii hore aan moodayna in miidia caburan ama dadka lagu caburiyo ay ka jirto waxaa laisla qiray oo dhinac walba isqireen ay qireen in soomaaliya saxaafadeedu ay xor tahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad iyo aad umahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay kulan ka dhacay magaalada muqdisho laga hadlayay heerka ay soo martay saxaafadda soomaaliya iyo meesha ay maanta taagan tahay gaar ahaan ta ka dhisan magaalada muqdisho zahra waxaanu ku saqaynaa gebagabadii barnaamijka saakiya caalamka intaynaan dhinaca heesta aadin bal wararkii caalamka koodii ugu dorkroona waa tahay haddaan dib u xasuusiyo dhegeystayaashii adigaba warkan treen ay la socdeen toddoba ka mid oo xubnaha sharci-dejiyaasha dalkan maraykanka ee xisbiga jamhuuriga oo ka tegay magaaladan washington d c kuna sii socday west virginia ayaa shalay shil gaaray waxa ay ku galeen tareenkaasi iyo baabuur kaleto koonfur galbeed meel kaga taala gobolka virginia aqalka cad ayaa sheegay in sharci-dejiyaashii saarnaa tareenkaasi midkoodna uusan dhaawac halise gaarin laakiinse hal qof oo la socda gaarigaas
waan gartay mar kale ayaan kuu igmanayaa in dhinacii heesahan aad balnoo baarbadh waa tahay bal haatanna haddii aad dhankayga usoo moostay hees subaxan saaka ah aan la jeclaada dhegeystayaasha ayaa jirta oo buloy ayaa la dhahaa fanaanka cawaale aadan bal aan wada dhegeysano kusoo dhawaada dhegeystayaal
waxbaa ka dhacay buloy buloy qalbigaygu waa ti xamar weeye rugtiisa webigayga jubbood waan u jeella kismaayo waxaan filayaa in uu xiisihii waayadan dee kismaayo aan lahaa goormaad bal dib u arki doontaa cawaale inuu dib igu celiyay subaxan saaka waa tahay waa halkaasi heeskaasi aan kaga gudubno heeskaasi buloy iyo cawaale aadan oo gobolladii soomaalida intooda badan uu ku sheegaya guud ahaana idaacaddeenna aroornimo ayay gebagaba heeskaas u ahayd maxamed cabdisan dheere iyo anigoo saare cabdi axmed waxaan idin leenahay teer iyo kulanti dambe nabadgelyo